on Wednesdays at 1900 UTC.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa subax isniinaha bisha abriil waa kow sanadka labadakunaaarabaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxiixay afartii cutub ee dastuurka ee uu sabtidii ansixiyey baarlamaanka soomaaliya
kala tago option nooma ahan waxay ku dambayn doontaa in dadka soomaaliyeed wada hadlaan caqliyadoodu ay shaqayso waxyaalaha laysku khilaafsan yahaana laga wada hadlo ama dowladda federaalka ah oo gogol ha fidisaba biisha caalamka influensa ku yaala taas ku keentee waxay u baahan tahay wada hadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go'aan dhaxal u ah dadka soomaaliyeed waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada turkiga iyo xisbiga erdogan oo looga guulaystay magaalooyinka waaweyn ee dalkaas doorashadaas waxaa maaragtay si weyn muddo dheer kadib ugu guulaystay guud ahaan turkiga dowladaha hoose xisbiga jamhuuriga ah ee la yidhaahdo j hb uu aasaasay kamal ataturk halka xisbigii muddada dheer waddanka soo xukumayey ee la yidhaahdo akbartina uu dhumiyey aqlabiyadii doorashooyinka
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin ahriyo xisbiga ugu weyn mucaaradka turkiga ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacay guud ahaan kow iyo soddeetanka gobol ee dalkaasi turkiga xisbiga j h b ayaa dib ugu guulaystay guud ahaan magaalooyinka istanbul ankara iyo izmir sidoo kalena ka faramaroogsaday xisbiga talada haya ee a k p magaalooyinka uu aadka ugu xooganaa islamarkaana ay taladoodu hayeen ka hor doorashadii shalay guusha xisbiga mucaaradka ayaa dhabarjab weyn ku ah madaxweyne rajab dayib erdogan iyo xisbigiisa a k p oo rajo ka qabay inay dib u soo ceshtaan caasimadda ganacsiga ahna magaalada ugu weyn dalkaasi turkiga ee istanbul oo gacantooda ka baxday sanadkii laadakunsagaayotobankii sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda turkiga ee anadolu duqa magaalada istanbul ikraam imanoglu oo ka socda xisbiga mucaaradka ee c h p ayaa codbixintii istanbul ee shalay ka helay konton dhibic lix boqolkiiba halka musharaxii matalayay xisbiga a k p muraad kurum uu horay u soo noqday wasiirka deegaanka uu asna helay boqolkiiba afartan dhibic shan magaalada ankara ayaa waxaa isna dib ugu guulaystay duqa magaalada mansuur yasaaf yafaas oo ahaa duqa ankara tan iyo sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ayaa isna ka tirsan xisbiga c h p shan labaatan boqolkiiba ayuu kaga badiyey murashixii kula tartamayay doorashadii shalay dhacday duqeyn cirka ah oo ay ciidamada israa'el axaddii ku bartalameedsadeen isbitaalka al aqsa ee bartamaha marinka khaza ayaa lagu dilay ugu yaraan afar qof halka toddobiyo toban kalena ay ku dhaawacmeen laanta caafimaadka adduunka ee w h o wariyaal iyo saraakiisha isbitaalka al aqsa ayaa xaqiijiyey weerarka khasaaraha badan sababay afhayeen u hadlay isbitaalka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhaawacmay ay ku jiraan dhowr saxafi oo goobta ka agdhowaa milatariga israel ayaa sheegay in duqeynta ay ku bartalameedsadeen xarun howlgal oo ay sheegeen in dagaalyahanada islaamik jihaad ku leeyihiin isbitaalka xarunta isbitaalka ayaa waxaa ku dhex yaala teendhooyin ay degan yihiin in ka badan lix boqol oo qoys oo kasoo barakacay qaybo kala duwan oo ka mida kaza tan iyo markii ay israa'il bilowday duulaanka ay ku qaaday gaza ayaa waxaa tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay khaza kor u dhaafeen saddex iyo soddon kun oo u badan dumar iyo caruur shilbas oo ka dhacay waqooyiga koonfur bari wadanka koonfur africa ayaa waxaa ku dhintay shan iyo afartan qof oo ka soo safariyey dalka botswana si ay uga soo qayb galaan xafladaha ciidda easterka mas-uuliyiinta koonfur afrika ayaa sheegay in shilkaasi ay ka badbaaday hal gabar oo siddeed sana jira baleyska koonfur afrika ayaa sheegay in kow iyo soddon dumar ah iyo shan iyo toban rag ah oo butuswaana u dhashay ay shilkan ku dhinteen kadib markii darawalku uu xakameyn kari waayey gaariga kadibna uu ku dhuftay biraha adag ee xayndaabka u ah buundada baska ayaa dul maray buundada wuxuuna ku dhacay dhulka hoostiisa waxaana qabsaday dab sida ay sheegeen booliska afar iyo soddon meyd ah oo ilaa hadda la helay sagaal keliya ayaa wejiyadooda la aqoonsaday subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay saxiixay noqolka rasmiga ah ee cutubyadii dastuurka ee ay sabtidii codka aqlabiyadda leh ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya saxiixa madaxweynaha ayaa imaanaya xili ay weli diidan yihiin siyaasiyiin miisaan siyaasadeed oo mugla ku leh soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland haddaba maxaa lagu micnayn karaa saxiixa madaxweynaha ee dastuurka halkii ayuuse ku dhammaan karaa khilaafka hadda taagan waryaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan uu arrintaasi ku eegayo goordhow inoo soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo shalay cod aqlabiyadle ay ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda soomaaliya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay filla soomaaliya madaxtooyadu waxay intaasi ku dartay in dhammaystirka dastuurka uu aasaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda sinaanta dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed adkaynta iyo dhisita hay-ado dowladeed oo hufan madaxtooyada ayaa sidoo kale tilmaantay in munaasabadda saxiixa ay goobjoog ka ahaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee dalka wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa horay uga hor yimid siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed waxaa sidoo kale dhinacyada diidan ka mid ah siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka geesta kale dhinacyada diidan arrimahan dastuurka iyo qaabkay u socdaan ayaa waxaa ka mid a maamul goboleedka puntland haddaba muxuu ka dhigan yahay saxiixa madaxweynaha ee cutubyadan cusub xilli weli ay diidan yihiin garabyo waaweyn oo siyaasadeed waxaan su-aashaasi weydiinay axmed kaboole oo ka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska afrika ololihii madaxweynaha iyagu waxuu ahaa inuu ballan qaaday la dagaalanka al-shabaab dhammaystirka dastuurka iyo doorasho one man one fowda in la geli doono da taasoo looga gudbayo barnaamijkii four pointy five oo labaatankii sano ugu dambeeye lagu dhaqmayey oo ah runtii caqabad ku ahay horumarka dalka ku ahay in bulshada soomaaliyeed xuquuqdii ay u lahaayeen in la doorto waxna la doortana caqabad ku ahay oo xataa gaartay in hadda baarlamaankan jooga laftirkiisu si selection ah oo u eg in la magacaabay camal oo kaleeto ay kusoo baxeen marka waxaas leeyahay waa geesnimo iyo tilaabo hore loo qaaday daruufo waa jiraan daruufahaasna waxaa loo baahan yahay in wadiiqo ku habboon loo maro axmed kaboole waxa uu sidoo kale ka waramayaa halka khilaafka hadda taagan ee salka ku haya dastuurka uu ku soo dhammaan karo runaanti waxaas leeyahay kala tago option nooma ahan in waxay ku dambeyn doontaa in dadka soomaaliyeed wada hadlaan caqliyadoodu ay shaqayso waxyaalaha la isku khilaafsan yahaana laga wada hadlo ama dowladda federaalka ah oo gogol hafidiso ama beesha caalamka influensa ku yaala taas ku keentee waxay u baahan tahay wadahadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go-aan dhaxal u ah dadka soomaaliyeed maanta waxaan la daalaadhacaynaa runtii la dagaalanka al-shabaab taasoo caqabad ku ah guud ahaan dalka dhan caqabad ku ah waxaan ku jirnaa waqti inflection point ah oo african union ay dalka ka baxayaan lana rabo dadka soomaaliyeed inay ayagu ismaamulaan ciidankoodu dalka maamulo ammaankooda ay sugtaan lana dagaalamaan al-shabaab marka waxaa is leeyahay waxay ku dambeyn doontaa haddii caqliyadda bulshadu ay shaqaynayso hogaamiyaashu aysan keliya ka fakarayn mustaqbalkooda ay ka fakarayaan danta dalka iyo dadka ay ka fakarayaan danaha guud ay wax kasta ka hormarinayaan waxay ku dambeyn doontaa in la wada hadlo la islana fahmo dastuurka dowladda soomaaliya ayaa muddo dheer ay shaqadiisu socotay laakiin dowladda ayaa hadda ku dadaalaysa in la dhammaystiro balse waxay su-aashu tahay suuragal ma tahay siday hadda wax u socdaan in la wada aqbalo balse waxaa jiri doona in laisugu yimaado miiska wadahadalka oo wax kasta dib ayaa loogu noqon karaa cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane ayaa madaxtooyadiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobey oo ay hogaaminayso ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya katriona leng warbixintaasi iyo war-saxaafadeed wadajir ay u soo saareen xalay saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxaa inoo haya nuux muuse barjeeb kulanka madaxda puntland iyo wafdiga ka socda qaramada midoobay oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa looga hadlay mashaariicda horumarinta iyo kuwa biniaadanimo ay iska kaashadaan qaramada midoobay iyo hay-adaha dowladda puntland iyo sidoo kale go-aanka puntland ay soo saartay dhowaan ee kalsoonida ay kala laabatay dowladda soomaaliya kulanka labada dhinac kadib hadaljeedin ay sameeyeen ayay uga hadleen arrimaha kulankooda madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo hadalka ku horeeyey ayaa ka hadlay go-aanka puntland ee khilaafka dowladda dhexe ee ka dhashay arrimaha dastuurka waxaan rajeynaynaa arrimaha hadda taagan ee ku saabsan dastuurka oo runtii puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan arrimahaasi go-aan ku aadan inuu yahay midka dhabta ay ka soo baxay golaha wasiirada dowladda loona gudbiyo baarlamaanka waxaan rajeynaynaa golayaasha dowladda federaalka ah in ay si dhow la socdaan go-aanka puntland sidoo kaleetana ay ixtiraamaan constitutionka puntland iyo kan federaalka ah sida uu qorayo artikalada ku cad ee qoraalka puntland soo saartay puntland waxay caddaynaysaa weli inay ku dhaqmayso dastuurkii laba kun iyo labaiyo tobankii lagu heshiiyey ixtiraamayso wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed ilaalinayso waxa ku qoran dastuurkaas wax kasta oo aan lagu heshiinna aysan diyaar u ahayn inay ku dhaqanto marka waa la wadaagnay waftiga noo yimid dareenkeenna iyo qaraabadeenna waxaan rajeynaynaa inay noqdaan kuwo ka turjuma xaaladda hadda lagu jiro ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya katrina laag ayaa dhankeeda sheegtay in puntland ay ka wada hadleen laba arrimood So we discovered broadly two sets of issues. The first is around the um, development program in Puntland, and I've seen the.
arrinta koowaad waxa ay ku saabsanayd barnaamijka horumarinta ee ka socda puntland waxaan arkay qoraal kooban ee ay dowladdu kaga hadashay tiirar kala duwan kuwaas oo aada u cad waxaan madaxweynaha u xaqiijiyey inuu haysto taageerada iyo ballanqaadka buuxa ee bahda qaramada midoobey oo dhan waxaa booqashada igu weheliyey george conway oo ah ku-xigeenkayga ee hogaaminaya arrimaha horumarka iyo biniaadanimada haddaba tusaale ahaan waxaan ka wada hadalnay faa'iidada ay puntland ka heli karto kalluumaysiga maadaama ay leedahay xeebta ugu dheer ee soomaaliya haddii puntland ay gaarto heer ay kaga soo bixi karto jaangooyada caalamiga ah kalluumaysigu wuxuu noqon karaa fursad weyn oo ay wax ku dhoofin karto oo sidoo kale ah il ay nafaqo iyo maciishado ka heli karaan dadka dalka ku nool arrimaha kale ay ka wada hadleen ayaa ah khilaafka dowladda federaalka iyo puntland The second set of issues we discussed is, of course, around uh, the ongoing amendments to the culayska Constitution.
labaad ee aan ka wada hadalnay ayaa dabcan ku saabsan arrinta wax kabeddelka lagu sameeya dastuurka ee socda waxaan dabcan arkay bayaankii ay dowladda puntland ka soo saartay codayntii baarlamanka ee dhacay waxaan si cad hoosta uga xariiqayaa walaacyadooda ku saabsan qaar ka mid ah arrimaha muhiimka ah iyo hannaanka laf ahaantiisa laakiinse waxaa aada ii farxad geliyey inaan madaxweynaha ka maqlay inay ka go-an tahay inuu isku dayayo in arrintan si uun looga gudbo si loo xaqiijiyo in uu sii socdo wadaxaajoodka uu la yeelanayo dowladda federaalka si loo xaqiijiyo in la helo hannaan loo dhan yahay oo dalka oo dhan u wada dhan yihiin si loo xaqiijiyo in marka dambe la helo dastuur heer federaal ah oo qeexaya islamarkaana xaqiijinaya mid kastoo ka mid ah dowlad goboleedyada inay maamul hoosaadkooda leeyihiin oo ay qaybtooda ka qaadan karaan marka madaxweyne deni waad ku mahadsan tahay inaad diyaar u tahay sidii xal loogu heli lahaa ismariwaaga hadda taagan annagana ka qaramada midoobe ahaan anigoo adeegsanaya xafiiskayga waxaan halkan u joogaa in arrintaasi si un looga gudbo mustaqbalka soomaaliya ayaa miiska saaran dalka oo wax badan qabsan karo ayaan horey usii socon karin haddii aysan puntland si buuxda oo loo dhan yahay aysan uga qaybgelin dhinaca kale war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen xalay saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayay ku bogaadiyeen dadaalada dowladda federaalka soomaaliya iyo baarlamanka federaalka ee lagu xaqiijinayo u hoggaansanaanta soomaaliya ee waajibaadka caalamiga ah iyo kuwa heer gobol ee quseeya xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan xuquuqda caruurta qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa iskaashi sii socda mustaqbalka oo aan la yeelano soomaaliya oo iyadu xoojinayso doorka ay ku leedahay fagaarayaasha caalamiga waxaan sidoo kale qiraynaa ku talagalka adag ee dowladda federaalk soomaaliya ku talagashay horumar ay ka samayso dhammaystirka dastuurka waxaan ku boorinaynaa dhammaan saamileyda inay sii laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan dhisidda wadar ogal loo marayo geedi socod loo dhan yahay ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka war-saxaafadeedka waxaa ku saxiixina howlgalka kala guurka midooda afrika ee soomaaliya ee admis dowladaha beljim denmark jabuuti etoobiya midooda yurub finland urur goboleedka igaad ireland talyaaniga kenya ururka jaamacadda carabta dalka norway suudan sweden turkiga boqortooyada midooday ee britain dowladda mareykanka iyo qaramada midoobay nuux muuse birjeeb v o a garowe
xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka turkiga ayaa guulo waaweyn ka sheegtay doorashooyinka labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee istanbul iyo ankara natiijadan ayaa dhabarjab ku ah xisbiga madaxweynaha talada haya rajab tayib erdogan oo isku dayeyey inuu soo ceshto gacan ku haynta maamulka magaalooyinkan wax ka yar sanad markii mar saddexaad loo doortay madaxweyne dalkaasi ololaha doorashooyinka magaalada istanbul ayuu erdogan hogaaminayey waana magaalada uu ku dhashay waryaheena nuur xasan nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashadan ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada istanbul
doorashadaas waxaa maaragtay si weyn muddo dheer kadib ugu guuleystay guud ahaan turkiga dowladaha hoose xisbiga jamhuuriga ah ee la yidhaahdo j h b oo aasaasay kamal ataturk marka waxaa muuqata inuu xisbigaasi si weyn ugu guuleystay halka xisbigii muddada dheer waddanka soo xukumayey ee la yidhaahdo akbartina uu dhumiyey aqlabiyadii doorashooyinka waayahay marka istanbul magaalada caasimadda ganacsiga ah islamarkaana ah magaalada ugu weyn ayaa indhaha lagu hayay marka istanbul bal noo faahfaahaya sida ay wax u dhaceen
nuurow waa run oo meelaha sida weyn indhaha loogu hayay waxay ahayd waxaa ka mid ahayd magaaladan istanbul oo aan kaala hadlayo oo runtii magaalada ugu populationka badan uguna dhaqaalaha badan ah magaaladaas ilaa hadda natiijada soo baxaysa ayaa maaragtay ay si weyn oo aan maaragtay kheyru caadiya ugu guuleysteen xisbiga mucaaradkaa halkaasoo ilaa boqolkiiba konton iyo ka badan ilaa hadda codadka la tiriyey ay ay haystaan waxaana halkaas jab xoogan kala kulmay xisbiga talada haye ee rajab tayib madaxweyne rajab tayib erdogan marka waxyaabaha soo kordhay ee cajiibkana waxaa ka mid ah in doorashadii hore oo xisbigan jamhuurigii uu ku guuleystay istanbul oo shantii sane ee lasoo dhaafay ay maamulayeen ay markii hore aqlabiyad ahaayeen golaha deegaanka oo xaafadaha guddoomiyaashooda ay xisbiga talada hayaa uu aqlabiyad ahaa haddana ay maaragtay belediyadii guud ee istanbul ku darsadeen xisbiga jamhuurigiihi inay ku guuleystaan xaafadahana waayah marka maxaa sababama in xisbiga talada haya eke party uu soo cesho waayey si weyna lagaga badiyey sababtu maxay tahay in doorashadani ay ku guuldaraysteen
sababuhu dabcan way badnaan karaan laakiin midda ugu weyni waxaay tahay waa arrinta dhaqaalaha weeye waxaa jira sixirbarar xarkihii goostay runtii sanadihii u dambeeyey oo maalin aan maalin ku daraynin waddankan turkiga sixirbararkaasi waa midda maaragtay qofka muwaadinkii nolol maalmeedkiisa uu sida rasmiga uga dareemayo waxaa kale oo jirta nuurow bini aadamku wax daaha ma jeclo xisbigani muddo dheer ayuu soo xukumayay waddankan oo soddon sano ku dhow marka waxaad moodaa in dadku ay in badan oo kamidina ay soo taagnaashahan iyo xisbigani talada inta uu hayay inay ka badaaleen oo taasina ay noqon karto sabab kale laakiin sababka ugu weyn ee aasaaska u ah gundhiga u ah waxa uu yahay waa arrinta dhaqaalaha weyn waayahay marka guushani maxay uga dhigan tahay ekram imaam ulu duqa magaalada istanbul ee guulahan soo hooyay tan iyo labada kun sagaal iyo tobankii iyo xisbigiisa j h b dhanka kalena xisbiga talada haya ee e k p iyo madaxweyne erdogan iyaguna maxay uga dhigan tahay
nuurow ninka akram imaam olu oo ah ninka ku guuleystay magaaladan istanbul ragga ugu cadcad xisbigiisana kamid ah ayaa waxaa raje ah soo maaragtay muddadii uu ku guulaystay shan sano ka horba raje ah in uu noqon doono hogaamiyaha bedeli doona erdogan ayaa maaragtay riyadaasaa jirtay marka waxaa la dhihi karaa tallaabo aan inaba caadi ahayn buu dhankii rajada noocaasa usii qaaday baa la dhihi karaa maanta walow ay maaragtay dee muddo dheer ay maaragtay ka dhiman tahay doorashada madaxtinimadka oo wadankan oo maaragtay afar sano iyo ka badan maaragtay uu madaxweyne erdogan uu wadankan sii xukumi doono haddana rajadaasaad moodaa in uu maanta geedi dheer xaggeeda usii guuray caqabadaheeda iyo maaragtayna way leedahay dhanka kale xisbigan talada haya ayaa maaragtay madaxweyne erdogan oo sii horreysay hadlayay uu sheegay in ay samayn doonaan wixii karaankooda ah oo inay isku dib isu muraajacayn doonaan ayna isbedelo waaweyn ay samayn doonaan si ay doorashooyinka kale ee soo socda ay ugu guulaystaan isbedelka walba kolba dhaca ayay ku xirnaan doontaa balse labada dhinac baad moodaa labada xisbi inuu midna uu kor u socdo halka ka kalena uu hoos u socdo xisbiga jamhuuriga oo muddo dheer xukunka wadankan ka maqnaana rajo weyn ayay ku abuureysaa inkastoo xisbiyo yaryar oo uu kamid yahay wiilka uu dhalay arbican uu kaalinta saddexaad turkiga oo dhan ka galay doorashooyinkan oo arrintaasina arrin cajiiba ay tahay xisbi islaami ah oo xisbigii erdoganba markii hore uu kusoo tababartay ahaa inuu isaguna uu xaqiijiyo guule intaa la eg marka lama dhihi karo xisbigan jamhuurigiihii arrintaas waxay u horseedi kartaa boqol kiiba boqol inuu guuleysto doorashooyinka soo socda laakiin rajo fiican bay u tahay
kaasi waxa uu ahaa bashiir macalin khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan istanbul nuur xasan nuur oo washington jooga ayuu qadka teleefonka ugu warramayey tan iyo markii uu ruushku ku duulay dalka ukrain laba sano ka hor xulafada reer galbeedku waxay isku bahaysteen inay taageeraan ukrain oo ay go'doomiyaan ruushka marka laga soo tago caawimaadda ukrain iyo magaalooyinka magangelinta qaxootiga wadamada reer galbeedku waxay qaadeen tallaabooyin deg dega oo ay kaga jawaabayeen gardarada ruushka taasoo keentay in laba sano ka hor hoosudhac xoogani ku yimaado dhaqaalaha ruushka balse sanadkii hore ee labadakusaddelabaatanka dhaqaalaha ruushka wuxuu muujiyey soo kabasho aan caga adag ku taagnayn sanadkan waxaa ka muuqda koror dhaqaale sida ay sheegtay hay-adda lacagta adduunka ee i m f saare ciidla nuur ayaa arrimahaasi iyo sida ay u suurto gashay ka wareysatay brofeor xuseen axmed warsame oo ah bara ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah sahre ciidlaay waa run weeye oo ruushka dhaqaalihiisii sanadkii dhoweed kor buu u kacay runtii laba kun iyo labaatan saddexdii wuxuu kacay saddex dhibic lix sanadkan soo aan ku jirana waxaa laga yaabaa inuu kaco laba dhibic lix oo i m fta ayaa arrintaas soo saartay taasi aad bay uga duwan tahay laba kun iyo labaiyo labaatankii dhaqaalahoodu sidii u ahaa oo uu hoos u dhacay hal dhibic laba boqolkiiba micnihii uu eberka ka hoos maray hal dhibic laba waxaase aad usii la yaable waxa weeyaan lagama filaynin inay halkaa gaadhaan sababtana waxa weeyaan cunaqabateyn xoog leh ayaa saaran oo runtii loo saaray dee markii laba kun iyo labaiyo labaatankii bishii febraayo ruushka uu weeraray wadankaa la yidhahda ukraine wuxuuse soo bilaabantay runtii cunaqabateyntu laba kun iyo afar iyo tobankii markii uu ruushku qarameeyey ee uu la wareegay jasiiradda la yidhaahdo karimiya ilaa markaa laga soo bilaabo ilaa hadda marka laisku daro kun iyo lix boqol oo maganaysa cunaqabatayn ayaa wadankaasi la saaray oo ay ku jirto badroolka inaan la siinin magaranaysaa bangiyadoodan la xidhiidhin inaan lagu wareejin teknolojiya lagu wareejinin shakhsiyaad badan oo la saaray magaranaysaa cunaqabatayn hay-ado badan oo cunaqabatayn la saaray inshuranska xataa loo diida caymiska xataa loo diiday markibyada qaadi lahaa bucshiradooda waxaasoo dhan marka laysku daro lama filayno runtii inuu halkaa gaadho waan gartay brofesor xuseen marka maxaa lagu sababeyn karaa xagee buu ka yimi kororkaasi dhaqaale ee ruushka maadaamaoo sidaasi aad soo sheegtay cunaqabateynahaasi iyo go-doomintaasi la geliyey saddex arrimood ayaan runtii u saameynayaa midi waxa weeyaan lacagtii ay ku waayeen dhinaca batroolka oo waxoogaa dee batroolka waxbay waayeen oo sanadkii ina dhaafoo kale boqol kiiba labaatan iyo shan ayuu dakhligii kasoo gelayay batroolku oo hoosuu dhacay oo boqol milyan baa bilyan baa kasoo galay awalna waxa kasoo geli jiray ilaa boqol iyo soddon iyo saddex bilyan ayaa kasoo geli jiray marka waxa lacagtaas afar iyo labaatanka hoosu dhacay waxaa bedelay dahab baa bedelay oo dahabka cunaqabatada saiste ay uma xoog weyneyn marka meelo badan buu soo gaaray oo la kala iibsadaa maraykan ruushkuna waa waddanka labaad ee wax soo saarka dahabka ugu badan oo waxaa ka horeeya keliya waddankaa shiinaha oo saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan tan soo saara ruushkuna wuxuu soo saaraa saddex boqol iyo labaatan iyo shan tan ayuu soo saaraa marka bangigiisa ayaa ka iibsan jiray bangigoogu marka lacag badan oo waxay haystaan kayd badan oo dahaba ayay haystaan taas ayaa iyaduna sii keentay waxaa kaloo sii caawiyey wadamadii indiya iyo shiinaha iyo turkiga iyo iiraan iyo u a e oo usoo gurmaday oo ka iibsaday batroolka gaar ahaan indiya boqolkiiba afartan iyagaa iibsaday indiya chinana boqolkiiba konton ayay iibsadeen marka runtii wadamadaas ayaa badbaadiyey laakiin iyaguna waxay sameeyeen sicirbararka saaha ka dhacee waxay yidhaahdeen lacag badan bay geliyeen warshadihii gaar ahaan hubka si ay loo soo saaro hubka shaqaalo badan bay sameeyeen lacag badan oo cayd ah ayay u magaranaysaa qoreen dadkii waxaa nu sicir bararkii uu cirkaa galo oo halka inagu aan ka cabanaynay boqolkiiba sideed markii ugu badnaa iyaga labiyo toban buu gaadhay iminka oo inaga north america oo kale boqolkiiba saddex uu ka hooseeyo iyaga weliba boqolkiiba toddoba dhibic afar weeye wuxuu isku dayey bangigooga dhexe inuu balmagaranaysaa dulsaarka kor u qaado oo lix iyo toban buu gaadhsiiyey si uu arrintaa u kontaroolo way kari waayeen inaguna waxaan ka cabanaynay boqolkiiba shan baan ka cabanay boqolkiiba lix iyo toban ay gaadheen marka maan la odhan karin kororkaasi maaha mid la ysku halayn karo ama koboc dhaqaale oo cagaada ku taagan waxa weliba si la yaab le sahraay runtii dhaqaale miisaaman ma aha oo dhaqaalahaasi waxaanu ku miisaanayn warshadaha wax la geliya waa kuwii dowladda ama dowladda ku xidhnaa baacmusharigii waa kaas boqolkiiba lix iyo toban lagaga dhigay waxay ku kala iibsan lahaayeen sidaa darteed dadkii caadiga ahaa ee kambaniyada caadiga ahaa baacmushari badan ma soo saaraan marka dad badna waxay rumaysan yihiin inaanu waxaan wax soconaya aanu ahayn laakiin ruushku wuxuu rumaysan yahay in arrintaasu soconay sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku talagelayaa mucaawinada uga imanaysa wadamada la odhan jiray briks waan gartay brofesor xuseen markaa haddaynu sharaxaad kooban ka siina dadkeena dhegaysanaya midowga ama iskaashatada dhaqaale ee briks la magac baxday sharaxaad kooban haddaad naga siiso brikskii iminka wuu socdaa oo dee markii hore wuxuu ku bilaabmay shan wadan oo ahaa brazil russia india china iyo south africa ku bilaabmay hadda wuxuu sii marayaa sagaal buu sii maraya waxa kusoo biiray afar kale ayaa kusoo biiray oo bishii january kowdeed lagu soo daray waa ka mid ahay egypt iyo ethoobia iyo iran iyo u a e oo maganaysa marka marka intooda laysku daro boqolkiiba konton ayay ku dhow yihiin populationka ama magaranaysaa tirada dadka adduunka ayay ku dhow yihiin boqolkiiba dhowr iyo soddonna soddomeeyana dhaqaalaha adduunka ayay maamulaan oo dee shiinahoo kale waa dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn weeye marka arrintaasay ku xisaabtamayaan wuxuu weliba sanadkan waxaa la wareegayaa madaxtinimada wadamada waxaa la wareegaya ruushka markii hore south africa ahayd waxayna doonayaan inay wadamada africa iyo asia iyo latin america ay ilaa soddon wadan oo kale ka casuumaan isla markaana bal isku dayaan inay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo nabadgelyadaba ay ka midoobeen iska kaashadaan wadamadaasi kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen axmed warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah oo u warrameeyey sahre ciidla dhuur haatanna aan ku yeeranasana nabi ammaan uu ku luuqeeyo shiraar shidaad muraad oo ay la jiibinayaan qaar ka mid ah hobollada waaberi
شافع القيامة نوري سلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك استفتح المبالي بأحمد الفعالي إثناء به عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك بدأ نور الجمال سرى واسطر الليالي إلى عرشي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري barnaamijkaasina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenna eronimo waxaa idala socodsiinaya anigoo ah maxmed cala xasan dhinaca farsamada waa nuur xasan nuur dhammaanteeda waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك ثبوتكم عليه يسركم لديه